halkani waa v o a laanta af soomaaliga oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor sabti ah sagaalka bisha sagaalaad ee sannadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo aan ku eegi doonno sababaha keenay in waqti dheer uu qaato abaabulka dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee uu madaxweynaha soomaaliya ka wado gobollada dhexe waxaad sidoo kale maqli doontaan qoraa magaalada hargeysa xalay ku soo bandhigay kitaabka qur'aanka kariimka ah oo uu u tarjumay af soomaali kitaabkan waxaan ka dhignay waqaf lacagtaydaana ku bixiyey wakhtigaygana waan u horay ilaahay dartii laakiin dadka qaatay waxaan ku buurri gelinayaa aan ku dhiiri gelinayaa in ay akhriyaan oo ay darsaan oo eegaan iyagii faamiligoodaba
horumarka soomaalida ku nool magaalada labaad ee ugu weyn dalka britain ee birmingham iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka boqolaal qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir xoog leh oo xalay saqdiya dhexe kadib ka dhacay buuraha sare ee atlas ee bartamaha dalka morocco ee waqooyiga qaaradda africa dhulgariirka oo cabirkiisu uu ahaa lix dhibic sideed ayaa ka dhacay meel qiyaastii shan iyo toddobaatan kilomitir u jirta magaalada ganacsiga caanka ku ah ee maraakish warsaakii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha morocco ayaa lagu sheegay in dhulgariirka ay ku dhinteen ugu yaraan laba boqol sagaashan iyo lix qof boqolaal kale ayaa la dhigay goobaha caafimaadka waxaana laga cabsi qabaa in dad badan ay ku hoos jiraan burburka guryaha soo dumay ee magaalooyinka dhaca bartamaha guryo badan oo ay ku jiraan goobo qadiimi ah oo loo dalxiis tago oo ku yaala magaalada maraakish ayaa lagu soo waramayaa inay dumeen dhegeystayaal wixii kusoo kordha oo warar ah waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda ama waxaad kaloo ka daalacan kartaan boggeenna internetka ee v o a somali com madaxda dalalka ugu hodansan dunida ee loogu yeero kooxda labaatanka ayaa waxa ay ku qulqulayaan magaalada new deli ee caasimada dalka hindiya halkaas oo uu uga furmayo shir madaxeedkooda shirkan oo qaadan doona muddo laba maalin ah ayaa la filayaa in ay uga hadlaan arrimo ay ka mid yihiin iskaashi ay ka yeeshaan amniga cuntada mushkiladaha deymaha iyo tallaabooyin loo qaado isbeddelka cimilada qodobada ay isku dhinac mari doonaan waxaa ka mid ah oo ugu weyn dagaalka ruushka iyo ukrain madaxda ka qaybgalaysa ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo biden madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan madaxweynayaasha south africa iyo nigeria dhaxal sugaha sacuudiga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin dhegeystayaal warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilowna ee muddo ka badan hal sano waxa uu dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya maleeshiyaad la magacbaxay macaawiisleyda iyo al-shabaab waxaana uu ka socdaa deegaano ka mid ah galmudug iyo hirshabeelle madaxweynaha soomaaliya ayaa muddo ku sugan deegaanadaasi waxa uu wadaa abaabul xoogan oo uu ku dhiirigelinayo howlgalka ka dhanka ah al-shabaab dadka qaar ayaa u arka in uu qorshaha ka socdo goobaha gobollada dhexe uu waqti ka badan intii loo malaynayay uu qaatay welina si rasmi ah uma soo dhammaan howlgallada aaggaasi ka socda wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan soo socota ku eegaya aragtida qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ay ka qabaan hanaanka ay hadda wax u socdaan
muddo bil ayuu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugan yahay gobollada dhexe ee dalka waxaana uu ku jiraa abaabulka dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxa uu kulamo la yeeshay siyaasiyiin madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle xildhibaano iyo odayaal dhaqan isagoo dhammaantood ku booriyey inay dowladda ka gacan siiyaan dagaalka ay kooxdaasi kula jirto muddadii uu deegaanadaasi joogay madaxweynuhu waxay ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilku qabsadeen deegaano iyo degmooyin ay ceelbuur ka mid tahay oo ku yaalla galgaduud walow dib looga laabtay sababo lagu sheegay qidad ciidan al-shabaab ayaa sidoo kale dhankooda weerar ka geystay deegaano horey looga qabsaday oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda qaar ka mida dadka falanqeeya amniga ayaa qaba in abaabulka socda uu wakhti dheer qaatay loona baahan yahay in la bedelo istaraatiijiyada dagaalka sida uu sharaxayo mahad weheliye oo bartay culuumta amniga iyo dembi baarista qaabka ugu sahlan ee nimankan dowladda soomaaliya ee dagaalka kula jirto loo soo afjari kara waxa ay tahay in dowladdu ay bedesho istaraatiijiyadda military oo ay hadda dagaalka kula jirto oo ah in milatariga lagu weeraro milatarigu ay la dagaalamaan qaabkaasina ma ahan qaab looga adkaan karo laguna soo afjari karo qaabka looga adkaan kara ayaa waxay tahay horena loo soo tijaabiyey oo lagu soo tijaabiyey wadamada suuriya iyo ciraaq oo ah in maaragtay ciidamadii shisheeye ee wadanka yimid milatariga dalka ay wax ka qaban waayeen markii dambena la hubeeyey dagaalkana la geliyey dadkii qabaa'ilka ahaa ee deegaanada u dhashay hadeerna soomaaliya fursadda ay haysataa waxay tahay in dowladdu ay ciidamada qabaa'ilka ah ee iyagu maanta u diyaarsan inay cadowgan iska dulqaadaan ay dowladdu hubayso saanadday u baahan yihiin la garab istaagto dagaalkooda oo abaabulan qaab jabhada camal dowladdu inta u isticmaasho iyaga ay la dagaalamaan al-shabaab waxa ay soomaaliya ka dagaalamayaan muddo ka badan shan iyo toban sano waxayna maamulayaan dhul ballaaran daraasado amni oo horey loo daabacay ayaa lagu sheegay inay soo galaan lacaga aada u fara badan markii uu talada yimid madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu la geli doono dagaal saddex jiha leh oo kala ah ciidamada dhaqaalaha iyo fikirka axmed cabdi haadi waa agaasimaha maxadka daraasaadka ee somaali civic house waxa uu qabaa in hanaanka ay hadda wax u socdaan uusan xumayn marka dagaal markii la gelayo saad la socotaan ama halgan noocan oo kalea markii la gelayo waxa weyaan caqabado badan ayaa ka horeeya dhibaatooyin badan ayaa ka horeeya waxaa jiri kara maaragtay dhibaatooyin ciidanka la xiriira dhibaatooyin dhaqaalaha la xiriira dhibaatooyin diyaargarowga la xiriira khaladaad dhici kara inta lagu jiro shaqada ciidanka iyo howlaha isku dubaridkooda ma aha arrin sahlan ma aha oo maaragtay markiiba ay tahay in guul laga gaaro laakiin se u socota hadda markii hore loo fiiriyo wejigan qeybtiisa koowaad oo hirshabel iyo galmudugba qeybo badan guul ku dhamaaday hadda saad la socoto magaalada xaardheer oo kale gobolka hiiraan intiisa badan oo kale waa la socotaa iyo qeybo badan oo kamid ah maaragtay hirshabelle maxaa la yidhaahdaa isheeg weli meelihii ay dowladdu qabatay waa xasiloon tahay mahad weheliye ayaa aaminsan in haddii ay dowladdu la timaado laba qodob oo u arkay inay muhiim yihiin uusan dagaalkan ku qaadan doonin waqti dheer
waxaa jiraan laba arrimood oo qayb weyn ka cayaaraysa in dagaalku uusan muddo dheer qaadan dhaqsana soo gebagaboobo waxay kale yihiin waxay tahay sirdoonka sirdoonka waxaa loo baahan yahay inuu noqdo askarigu meesha uu joogo in sirdoonku ka horeeya uu xogta uu cadowga ka soo tabiya uu askarigu heli karo sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxay tahay saraakiisha ciidanka wadato inay yihiin saraakiil khibrad ciidan leh oo tatic military iyo shax military iyo qorshe military ku dagaalamayaan waa ay ka guulaysan karaan wakhtiga dagaalkana wakhti aad u yar ayuu oo kooban ayuu noqonayaa inkasta oo dagaalka socda ay keliya ku jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa qabaa'ilka haddana waxaa dhanka cerka ka gacan siinaya qaar ka mida dowladaha soomaaliya taageera madaxweyne xasan sheikh ayaa horey u sheegay in muddada uu talada joogo oo soomaaliya ka saaraya kooxda al-shabaab muddo sanad ka badan uu dagaalka socdo waxay ciidamada dowladdu la wareegeen dhul ballaaran oo ku yaalla hirshabeelle iyo galmudug hase ahaatee waxaa weli jira dhul kale oo ballaaran oo ay kooxdaasi maamusho cabdilcasiis barrow v o we muqdisho
haatanna hargeysa markii ugu horreysay waxaa xalay magaalada hargeysa lagu soo bandhigay kitaabka qur-aanka kariimka ah oo laga turjumayay afka soomaaliga wariyaha v o e da ee hargeysa khadar maxamed cakule ayaa howsha tarjamaada ka wareystay doctor axmed dirir oo ah ninka af soomaaliga u tarjumayay qur-aanka kariimka ah
waxyaabaha ugu weynee nagu kalifay horta waafajin xagga rabbiya kow talada labaadna waxay ahayd markii aanu qolooyin fara badan oo hay-adaha iyo wax ka shaqeeya oo had jeer proposals wax qori jiray aan weydiin jiray oo odhan jiray bish bil ramadaan bay ahayd kitaabkii misaa dhamaysay mise laba jeer baan dhameeyey saddex jeer baan dhameeyey misaan ku yidhi maxaad ka fahamtay mise deetana garan waayeen wixii ay ka fahmeen tii waxay noqotay in nagu dhalisay inaan isla maalintaa aan tafsiirkii sheekh dirir oo socda saddexdii oo rubcula inaan la bilowno sidii baan u wadnay kadibna waxay noqotay inaanu sii faafno oon culummo kaloo fara badan oo la tagno oo aynu dib u rafargelino kutub fara badan oo af carabi ku qornaa oo uu ka mid yahay abu aclam mawduudi tafhiim alqur'aan kitaabka la yidhahdo waxaa ka mid ah sayid qudb kitaabka dalaal fi lqur'aan la yidhahdo waxaa ka mid ahaa shacraawi kitaabkiisi tafsiirka ahaa waxaas kutubtaas iyo wax alle wixii af soomaaliya tafsiir ku dhiga dunida oo dhan oon isku soo ururnay tii waxay noo sahashay inaan maanta gebagabadii ku helno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dadkana waxaan farayaa inay iyaguna sii guute sii galaan oo sii balaarsadaan macnaha kooban oo ay aan u sii balaarhno insha allahu tacaala waata haddaaden culimada kitaabkii qur-aanka ahaayo af soomaali lagu bedelay ama la turjumayo ma fududa markaa culimada aad tafsiirkooda dhegaysatay ama akhrida ee soomaalida haddaad wax ka xusi karaysid waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed sheekh cumar dirin waxaa ka mid ahaa sheekh cismaan cali xuseen waxaa ka mid ahaa sheekh maxamuud suufi waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan axmed waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed ismaaciil waxaa ka mid ahaa sheekh ismaaciil sheekh cabdilaahi oo dhowaan geeriyooda allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cali oo maraykan wax ka dhiga waxaa ka mid ahaa sheekh faysal cali faarax oo burca jooga waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cabdi umal oo nairobi jooga waxaa ka mid ah sheekh cumar faaruuq allah u naxariisto waxaa ka mid ah sheekh cukaashi oo jooga waxaa ka mid ah sheekh xasan ibraahim waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed macalin allah u naxariisto waxaa ka mid ahaa sheekh cabdilaahi nuux oo isna jabuuti jooga waan gartay markaa culimadaas oo dhan tafsiirkoodii mid walba waad dhegaysanaysay waad eegtay nuxurka ugu weyne kaaga soo baxay inaad ka taxadirtid in luuqadda uu ku soo baxayo af soomaaliga lagu turjumaya iyo qalad yimaad waxaan doonayna luuqad dhexdhexaada oo la wada fahmi karo oo haddaad aayadaha qaarkood aad eegto marka ay sheekhu sheegayo uu af soomaaligu aad uu ugu adkaado laakiin alxamdulilah markii dambe si fiican baanu qaada annaga laftarkeeda aqoon fara badan ka faa'iidnay culimaad u dirtay haddana marxalado kala duwan buu soo maray tifatirtay dib u eegtay culimada tafatirtay lafdigoodu markii ugu dambaysay waxay ku sheegeen inuu dhammaystiran yahay aad daabici karto markaasaad naqshadii u guurtay maxaa haddana howl ku qabsatay intii ka dambaysay waxaa jirta dee qof kasta waa bini aadam waxbay ka tagtegeen intii ay saxeen baan dib ugu noqonnay meelo haddana fara badanoo uu qalad ku jiro ama ay kelmadaha laftarkoodii ama tybe error qoraal waxaa af soomaaliga tybe error maxaa la af soomaaliga khalad madbadcadeed aanay ka saarin iyo ereyadii oon isku xidhnay meelaha qaarkood tiina alxamdulilah annagaa dib usoo saxnay dib baa deedan loo jeegareeyey way iska saxantay waxaana ka mid ahaa sheekhii ugu horreeyey eega sheekh faysal cali faarax oo burco joogay oonu dirnay waxaa ka mid ahaa ugu dambayntii qaatay sheekh barbaraawi iyo ardaydiisa dibaddana u jeegareeyey alxamdulilah rabb alcaalamiin ugu dambayn nin dhakhtara baa tahay doctor axmed dirir oo inta badan xaruuntiisa caafimaadka markuu fadhiyo aad kuyuugu dheer yahay oo mashquula lix sanana turjumidda qur'aanka kariimkaad soo waday marka bal haddaad in yar kelmad iyo laba ka tiraa seed isu haleeshay seed isula heshay wallaahi horta timekayga oo dhan intaan shaqaynaya inta kale qur-aan baan siiyey waxaa ka mid ahayd markaan soo ruuxno kowda kowda aan dib u bilaabo ilaa iyo afarta galabnimo oo saddex saacadooda kadibna habeenkii markaan sagaalka soo ruuxno aan dib u bilaabo ilaa saddexda habeennimo oon qori jirnay markii dambe waxaabaan gaadhnaba heer hamaansigaba wax la yidhahdaaba uu iga guuray marmar waxaan arkaa anigoon cashaynin in la ii adimo sidaan ugu jiro oon laya dhaqsa badana wakhtigu marka alxamdulilah taasna kitaabkan waxaan ka dhignay waqaf lacagteedana ku bixiyey wakhtigeygana waan u horay ilaahay dartii laakiin dadka qaatay waxaan ku buuri gelinayaa aan ku dhiiri gelinayaa in ay akhriyaan oo ay darsaan oo eegaan iyagii faamiligoodaba aad iyo aad baad mahadsan tahay axmed doctor axmed maxamed diriir buu ahaa oo magaalada hargeysa ku soo bandhigay kitaabka qur'aanka kariimka oo uu afka hooye u bedelay khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
mahadsanid khadar haatanna britain magaalada birmingham oo ah caasimada labaad ee britain waxay noqotay magaalada ay jaaliyadda soomaalidu ugu badan tahay britain markii laga yimaado london soomaalida magaaladani badankoodu waxay kasoo guureen dalka netherlands waxaana magaaladaasi ku yaalla ganacsi badan oo ay soomaalidu ku leedahay wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo booqday magaaladaasi ayaa warbixintan ku eegay
waxaan taaganahay bartamaha degmo magaceeda la yidhaahdo small head oo ku taalla magaalada birmingham afarta jiho ee shaarica degmadan dhex mara waxaad arkaysaa dad ajahanabi ah tobankii qof ee aad aragto ilaa lix ka mida waxa ay u badan yihiin soomaali jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalada badidoodu waxay ka soo guurtay dalka holland siyaabo kala duwan ayaanay britain u soo doorbideen muqaaxi igaga beegan dhinaca midigta waxaa fadhiya dad badan oo soomaaliyeed isla muqaaxidana soomaali ayaa leh waxay ii sheegeen inay ka soo guureen dalka holland mid ka mid ah ayaa ii sharxay sababta uu u soo guuray isaga oo ku bilaabaya magaciisa waa xuseen cali weyrax waxaan uga soo guurnay dalkii netherland ama anigu shakhsiyan markaan iska hadla waxaan uga soo guuray iyadoo dalka netherland aanaan aanu aanu qofka soomaaligii u kaljar ahaan ama dhaqan ahaan aanu ku kala duwannahay oo aanaan haysan mujtamaca intan leeg annagoon haysanin malcaamado annagoon haysanin masaajiddo badan annagoo aan isku xidhkayagu aad u liitay dhaqan ahaanna aad u hooseeyey oo aanu kala firiirsanayn waxyaabaha nuga soo guurnay waxaa ka mid a matel haddaad siraa wax samayso oo meel yaroo baayac mushtariya furo adigoo shuruudaha ama waxa lagugu xidhayaa aad iyo aad u adag yihiin oo aanad qofka ka bixi karaynin sababahaas waxaa kaloo ka mid a dee malcaamadaha carruurta iyo islaamnimada oaanu aad halkan ugu haysaniyo masaajidada waxaan iminka soo galay muqaaxi cuntada laga cuno oo la yidhaahdo alfanaan oo ku taalla bartamaha degmada small head ee magaalada birmingham halka lacagta lagu bixiyo dusheeda waxaa ku xardhan cuntooyinka ay muqaaxidu hayso iyo qiimahooda waxaana ku jira cunto aanay soomaalidu cunin oo dadka kale ee magaaladan degani ay yimaadaan muqaaxidanna xilligan aan iminka ku suganahay dadka fadhiya soomaalida ee ajanabiga ahi soomaalidaba waa ay ka badan yihiin magacaygu waa cali xuseen cabdi waxaan ahay nin business man ah oo makhaayada wax ku leh birmingham oo aad moodid dadku inay hadda wakhtiyadan dambe dadku caddaanka iyo madowgu dadku isugu yimaadaan meelaha cuntooyinka markii hore dadku aanay xidhiidh lahayn dadkan kale caddaanka iyo dad kale marka waxaa fursad wanaagsana inaannu helno meel dad soomaaliyeed leedahay oo bisdhisyaa oo ka duwan kuwii hore magaaladan birmingham waxaa ku yaalla dhowr xarumood oo waaweyn oo ay ku yaallaan dukaamo yaryari oo ay soomaali leedahay waxaa ka mid ah xarun ay ku leeyihiin dukaamo ilaa iyo afartaneeyo dumar ah oo soomaaliyeed gabadh ka mid a oo haysata dukaan ayaa iiga sheekaysay dareenkeeda inay haysato dukaankaasi anigoo magacaygu yahay siraad kaakaaley kana mida dumarka ku haysta dukaanada magaalada birmingham gaar ahaan coventry road salama business center annagoo ah dumar konton gaadhaya suuqyo kalena ay jiraan oo nala mid ah waxa aan ku faraxsanay dumarku in ay si fiican u shaqaystaan inay isdhiirigeliyaan in ay wax soo saar jecel yihiin in maanta aynu ognahay adduunweynaha dhaqaalaha inuu boqolkiiba boqol yahay dumarku wax soo saarka u weyn ay leeyihiin inay ku xisaabtamayaan sida ay wadamada u hiigsan lahaayeen wax soo saar u samaysan lahaayeen iskuna dhiirigeliyaan dadka soomaaliyeedna aad bay isu tiirayaan dhinaca kale degmada small head iyo guud ahaanba birmingham waa deegaanada ay muslimiintu ugu badan yihiin britain ilaa iyo toban masaajid ayaa ku yaala meel loo kala socdo shan iyo toban daqiiqo iminka waxaan soo galay masaajidka arraxmaan waxa uu ka mid yahay masaajidada ay soomaalidu dhisatay maamulkiisana gacanta ku hayso waa masaajid weyn dhowr boqol oo qof ayuu qaadaa salaadii jimce ayay iminka khudbadii bilaabantay salaadii kadib ayaa waxa aan la kulmay mid ka mid ah guddida masaajidka oo la yidhahdo sheekh cabdikariim salaad waxa uu iga warramay waxyaabaha ay u qabtaan dadka muslimiinta ah gaar ahaana soomaalida marka laga reebo inay dadku masaajidka ku tukadaan
masjidku shaqooyin badan ayuu jaaliyadda u hayaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan dadka soomaalida ah waxaa ka mida qaybta waxbarashada hadday tahay muxaadaraadka hadday tahay duruusta ka socota masjidka oo kitaabo badan baa masjidka socda haddeerta ilaa saddex kitaab baa ka socda masjidka tafsiirku ugu weyn yahay kitaabka quraan- ee, tafsiirka quraan kariimka waxaa kaloo ka socda ee, kutub kaleeto oo kitaab fiqiyaa ka socda kitaab kaloo maarata axaad- xadiitaa ka socda marka waa waxbarashada qaybta waxbarashada wey masaajidka wuxuu qabtaa inuu ee, guurka ka qayb qaato oo maarata isku daro dadka isguursanaya oo shahaadooyinka u sameeya wuxuu masaajidka u qabtaa ardayda jaamacadaha u aadaysa ee maxaa la yidhahdaa matalan jaamacadaha islaamiga ah codsi ya ama ama taskiyo inuu ka bixiyo qofkan inuu ardaygan garanayo oo magaranaysa marka uu istaahilo inuu ardaygaas u qalmo in jaamacada u aado halkaas dadka soomaalida ah ee degan magaalada birmingham ee aan la sheekaystay ayaa waxa ay ii sheegeen in bil kastaba ay arkaan dad soo guura waxaana dhici karta inay soomaalidu noqoto jaaliyadda labaad ee ugu tirada badan ee ku nool magaaladaasi ay ka soo jeedaa jaaliyadaha laga tirada badan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil v o a ee birmingham
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi inoogaga soo diray magaalada birmingham ee dalka britain xisbiyada mucaaridka iyo taageerayaashooda dalka nigeria ayaa diiday xukun ay riday maxkamadda doorashada madaxtinimo ee dalkaasi go-aanka maxkamadda ayaa ayiday guusha madaxweyne bola tinibu raggan mucaaridka ah ee tinibu la baratamay ayaa maxkamadda weydiistay in ay waxba kama jiraan ka dhigto doorashadii dhacday bishii februaayo iyaga oo qiil ka dhiganayay in wax markaasi isdabamarin iyo xatooyo ay halkaasi ka dhacday tim obizo ayaa warbixintan kasoo diray caasimada dalka nigeria ee abuja waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan garabey dandure haatan dalka nigeria mucaaradada ugu weyn ee looga soo horjeedo guusha uu doorashada dalkaasi nigeria ku guulaystay bishii februari ee lasoo dhaafay bola tinubu waxay ugu imaanaysaa kuwii isaga la baratamay sida atiku abubakar oo ka tirsan xisbiga b d p iyo peter obi oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha labadan xisbi ayaa qoraallo ay si gooni usoo kala saareen arbacadii waxa ay ku diideen xukun ay maxkamadi soo saartay oo muujinaya in tinubu uu guulaystay xisbiga shaqaalaha ayaa qoraalkiisa ku yidhi cadaalad lama samayn qaadiyaashuna waxay qalluuciyeen sharciga si ay ugu hor yimaadaan rabitaanka dadka xisbiga p d p ayaa isaguna dhaleeceeyey xukunka waxaana uu sheegay inuu ahaa mid lagu saleeyey hannaan farsamo oo aan loo eegin xaqiiqada iyo sida sharcigu qabo atiku iyo ubi ayaa doonaya inay waxba kama jiraan ka dhigaan doorashadii la doortay tinibu iyaga oo qiil ka dhiganaya in wax laysdaba mariyey islamarkaasna guddiga doorashadu ay xagliyeen si natiijadaasi ay u noqoto mid taageeraysa xisbiga talada haya laakiin guddiga xukunkani soo saaray oo ka kooban shan qof ayaa diiday eedaha mucaaradka iyagoo sheegay in mucaaradka aysan haynin caddaymo taageeraya sheegashadooda ah in wax laysdaba mariyey oo taasina ay natiijada doorashada dhinacu ruday mid ka mid a dadka ku nool caasimadda abuja buji o'neil ayaa xukunka maxkamaddu ay soo saartay ka falceliyey I'm highly disappointed from the feeling around many people. Many, many people are also highly aad baan disappointed.
uga niyad jabsanahay waa dareen ay dad badani ila qabaan waad aragtaa jidka oo dhan wax dabaaldega miyaad uga jeedaa waa arrin muujinaysa in dadku ay niyad jabsan yihiin That means it shows that people are disappointed.
atiku iyo ubi ayaa kaalinta labaad iyo saddexaad ka galay doorashadii dhacday bishii februari tinubu iyo xisbigiisa talada haya ee a p c ayaa soo dhoweeyey xukunka maxkamadda iyagoo ku ammaanay qaadiyaasha daacadnimo waxaana ay ku baaqeen in go'aanka la taageero felix morka waa xogeyaha dhinaca dacaayaadka ee xisbiga talada haya They declared that the book is very hopeless. Um, now anyone who would listen to that judgment and who would get up on the read particular.
way caddahay in kiiska ay soo gudbiyeen mucaaradku waxaa mid aan rajo lahayn qof kasta oo dhegaystay dacwadda iyo sidii maxkamaddu ay u soo bandhigtana wuu arkayaa laakiin waxaan nahay dal dimuqraadi ah oo la diidi karo go'aan maxkamadeed marka xisbiyada ku lugta leh dacwadani weli waxay haystaan fursad ay rafcaan ku qaataan si dacwadda ay ugu gudubto maxkamadda sare So the parties involved are free to appeal this matter to the highest court of the land.
arbacadii lasoo dhaafay ayaa taageerayaasha xisbiyada mucaaradka waxa ay maxkamadda rafcaanka horteeda ay ka dhigeen bannaanbax iyagoo digniin ku bixiyey inay jidadka soo buuxin doonaan haddii xukun cadaalad darra ahi uu dhaco james michel waxa uu ka mid ahaa dadkii mudaharaadka oogayey They are asking the judiciary to do the right thing. They should not kill this little democracy we still have in this country.
waxaan weydiisanaynaa hay-adaha cadaaladda in ay sameeyaan wixii saxa waa inaysan naga dilin dimuqraadiyadda yar ee aan haysanno haddii aysan taas dhicinna waxaa iman karaysa fowdo waana mid aan diyaar u nahay oo aanan ka baqayn We are ready for anarchy. Like me now, my name is Anarchy. I don't get joy. I was best in the die.
dalka nigeria taariikh ahaan laguma guulaysan dacwad loogu soo horjeedo natiijo doorasho madaxtinimo tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii mucaaradku waxa uu sheegay in rafcaan ay ka qaadan doonaan xukunka oo ay u gudbin doonaan maxkamadda sare
warbixintaasina waxaa abuuja dalka nigeria ka soo diray timothy obizu haatana waxaana soo jeedinaya daanduray haatanna dhinacii heesaha
waxaan damacsanaa deqow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa waxaan damacsanaa deqow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa haydirin duurba halgalo oo dhawe naftan dacaatiga haydirin duurba halgalo oo dhawe naftan dacaatiga
suqii dhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu gala dhuqii dhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu gala haydirin waxaan dow ahayn haydirqi gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqi gabaryahay ida
haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa loo daayayo ku dayrane haydayrinin waa tahay heestaasina waxaa ku wada luqeynayay fanaaniinta amine sahra maxamed barqadle iyo suufi cali waxaana ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka dhanka farsamada waxaa iga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere idaacaddana waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
oo dhawe naftan dacaadniga haydirin duurba halgalo oo dhawe naftan dacaadniga
dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy